halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oad si toosa uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o a somaly com
galab wanaagsan dhegaystayaal waa sabti siddeed iyo tobanka bisha sebteembar sannadka labada kun iyo koob iyo labaatanka idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin daadiinaya cabduqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya iyadoo shir amni oo uu ku baaqay madaxweyne farmaajo inuu maanta dhaco aanu weli qabsoomin
hirshabeelle oo maanta la filayo in lagu doorto kuraas kale oo ka mid noqon doona aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya laakiin musharaxiin ka cawday qaabka wax loo wado oo ka cararay jowhar ayaa muqdisho ka hadlay annagoo shalay meeshuu aadnay inaan tartanna kalsooni wuu aadnay inaan kursigaas calafkaan ka soo qaadno laakiin duruufo jira awadood iyo mashdhib jira awadood ayay noo suurtageli waysay inaan kursigaas maanta annaga u tartanno
waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka iyo nuur bukhaari
mahadsanid samakaab boqolaal ka mid ah ciidamada booliska maraykanka ayaa maanta la dhigay qaybo ka mid ah waddooyinka soo gala aqalka cad iyo xarunta koongareeska ee magaaladan washington d c si ay uga hortagaan suurtagalnimada rabshado ka dhaca mudaharaad lagu wado in galabta ay sameeyaan boqolaal ka mid ah taageerayaasha madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump dadka isugu imaan doona caasimadda maraykanka ayaa lagu sheegay in ay gaarayaan boqolaal qof waxay sheegeen in dibadbaxoodu uu yahay mid ay ku taageerayaan dadka u xiran faldembeeyeedyadii ka dhashay weerarkii ay lixdii bishii januari ee sanadkan ay mudaaharaadyaal cariisani ku galeen xarunta koongareeska maraykanka ee capitol hill xilligaasi ayaa waxaa xarunta ka socday ansixinta doorashada madaxweyne biden dadkaasi oo taageersanaa madaxweynihii hore ee trump ayaa diidanaa ansixinta doorashadii uu ku soo baxay madaxweyne biden safiirka faransiiska u fadhiya dalka australia ayaa gaf aad u weyn ku tilmaamay tallaabadii ay austraaliya sida lama filaanka ahayd ugu burburisay heshiis u dhexeeya labada wadan oo dhigayay in australia ay xukuumadda baris ka soo iibsato guujisyada naftada ku shaqeeya australia ayaa markii ay burburisay heshiiskaas kadib u weecatay dhinaca maraykanka iyo britain si ay u siiso qandaraaska samaynta guujisyo ku shaqeeya awoodda nucleerka arrintaasi oo ay dowladda faransiisku aad uga cadhootay kuna qasabtay inay u yeerato danjirayaasheeda ka jooga magaalooyinka washington iyo cambera heshiiska ay australia uga baxday faransiiska ayaa ku kacayay lix iyo lixdan bilyan oo doolarka maraykanka ah isaga oo kasii baxaya caasimadda australia ee cambera ayuu danjiriya gian pierre tepult sheegay in australia ay samaysay qalad aad u weyn islamarkaana ay si xun u maaraysay heshiiska u yeerashada faransa ee safiirkeeda ka jooga caasimadda maraykanka ee washington d c ayaa noqotay tii ugu horreysay ee abid tan iyo intii uu bilowday xiriirka diblomaasiyadda labada wadan qarnigii siddeed iyo tobanaad madaxweynihii hore ee dalka algeria cabdulcasiis boutefliqa ayaa jimcihii shalay geeriyooday isaga oo ay da-diisu ahayd siddeetan iyo afar sano waxaana dhimashadiisu ay timid in ka badan laba sano kadib markii uu iscasilay kadib cadaadis uga yimid dibadbaxyaal caraysan iyo ciidanka militariga boutefliqa oo ahaa haliyey u soo dagaalamay xorriyadda dalka algeria ayaa xukumayay dalkaasi dhaca waqooyiga afrika in ka badan labaatan sano ka hor inta aanan lagu qasbin inuu xilka ka dego bishii abril ee sanadkii labada kun sagaal iyo tobankii dhinaca kalena wadanka algeria dariska la ah ee tunisiya boqolaal qof ayaa sabtidii maanta isugu soo baxay si ay uga mudaaharaadaan madaxweynaha dalkaasi qays saciid oo dhowaan keligiis isku koobay awooddii wadanka taasoo keentay qalalaaso dhinaca dastuurka ah dhinaca galbeed ee afrikana kooxda militari ee xoogga ku qabsatay talada dalka guinea ayaa sheegay in aysan aqbali doonin cadaadiska uga imaanaya madaxda gobolka oo doonaya in militarigu ay sii daayaan madaxweynihii la afgambiyey alfa conde kadibna uu dalka ka baxo jimcihii madaxweynayaasha ivorcos iyo guinea ee kale ah alxasan watara iyo nana akufu ado ayaa caasimada conakary ku tagay booqasho hal maalin ah iyaga oo ka dalbaday hogaamiyayaasha milatariga in madaxweynaha ay u ogolaadaan in uu dalka ka baxo dhegaystayaal warkii dunida galabta waa naga inta aan dib idinkugu celiyo cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
aad ayuu u mahadsan yahay nuur bukhaari oo nala soo codsiinayay wararkii caalamka laanta afka soomaaliga ee v o a ayaa si toosah uga dhegaysanayseen garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ee aadan cadde waxaa maanta ka degtay diyaaradda turkish oo duulimaadkeedii dib u bilowday kadib duulimaadkii shalay oo u saarnaa taliyihii hore ee sirdoonka soomaaliya fahad yaasiin oo lagu joojiyey dalka jabuuti dibna loogu celiyey magaalada istanbuul dhinaca kalena shir amniga qaranka ah oo madaxweynaha mudaxileedkiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo ku baaqay inuu maanta uu dhaco ayaan ilaahi haatan qabsoomin shirkan waxaa la filayey in fahad yaasiin uu ka warbixiyo kiiska igraan tahliil haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haya wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulle maalintii shalay waddanka jabuuti waxaa dib looga celiya diyaarad uu la socday fahad yaasiin xaaji daahir la taliyaha amniga qaranka madaxweyne farmaajo waxaana dib loogu celshay waddanka turkiga iyadoo diyaaradda turkish airways ee maanta timidna uusan la socon fahad yaasiin shirkii lagu ballansaanay inuu ka qabsoomay villa soomaaliya ayaana maanta baaqda sida ilaho ogaale u sheegay v o eda khariiro kala duwan oo la sameeyo villa soomaaliya si aan wax kaga weydiinno shirkii lagu ballansanaa maanta siddeed iyo tobanka bisha ee ahayd warbixinta kiiska ikraan tahliila guddiga amniga qaranka ayaysan suuro gelin taleefanaday ka jawaabaan fahad yaasiin khaaji daahir xilligaasi wuxuu ku magacownaa agaasimaha hay-adda nabad sugidda waxaana looga fadhiyey warbixin ku saabsan kiiska ikraan tahliil haddase waa la taliyaha amniga qaranka iyadoo sidoo kalena hay-adda nabad sugidda hadda ay leedahay laba taliye kaasay soo kala magacaabeen villa soomaaliya iyo ra-iisul wasaare roble madaxtooyada soomaaliya ayaa u magacaawda siihayaha ku-meelgaarka taliyaha hay-adda nabadsugidda inuu yahay gaashaanla sare yaasiin fari kuna magacawnaa taliyaha nabadsugidda gobolka banaadir halka xafiiska ra-iisul wasaare roblena loo magacaabay jenaraal bashiir maxamed jaamac bashiir goobe sidoo kalena waxaa xafiiska rooble laga magacaabay gaar ahaana agaasimaha magacaaban uu magacaabay taliyaha nabadsugidda gobolka banaadir waxaana weli cirka ku shareeran khilaafka ka soo bilowday su-aalo weydiintii agaasimihii hore da nabadsugidda nise fahad yaasiin ee ku saabsanaa xaaladda kiiska ikraan tahliil macadda halkay ku dambayn doonto iyo helidda xogta ku saabsan kiiska ikraan tahliil iyo guddigii amni qaranka ee la sugayey waxaase loo fadhiyaa halka laga aadi doono hadda meeshay joogto iyo xogta ku saabsan kiiska ikraan tahliil cabdulqaadir okey v o a muqdisho
magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle waxaa weli ka socota doorashada aqalka sare iyadoo la filayo in maanta la doorto laba kursi halka laba kursi oo kalena la isku haysto oo khilaaf uu ka taagan yahay qaar ka tirsan musharaxiinta oo ka carooday hannaanka wax lagu wado ayaa jowhar isaga tegay wararkii ugu dambeeyey ee arrimaha doorashada hirshabeelle ka socda waxaa inoo haya wariyaha v o eda ee bartamaha soomaaliya xuseen xasan dhaqane doorashada aqalka sare ayaa dib u dhac uu ku yimid labadii cisho ee lasoo dhaafay kadib ismariwaag ka dhashay qaar ka mid ah kuraasta la qorsheeyey in magaalada jowhar lagu doorto waxaa socda diyaargarowgii ugu dambeeyey codbixinta laba kursi oo ka mid ah afarta kursi ee ka harsan doorashada aqalka sare ee maamulka hirshabeelle kuraasta la qorsheeyey in maanta lagu doorto magaalada jowhar ayaa waxaa ku tartamaya ilaa sagaal musharax oo midi dumar tahay musharaxiinta maanta ku tartamaya kursiga koowaad ayaa waxay kale yihiin cali shacbaan ibraahim cabduqaadir xanafi sheekh bashiir cabdulaahi axmed tawaad caasho xuseen abuukar iyo cabdalle cabdi xuseen kursiga labaad waxaa ku tartami doona maxamed amiin sheekh cismaan daaha muxiidiin sheekh daa'uud axmed maxamed cali afcadde iyo yuusuf macalin xasan filadheere dhinaca kale laba musharax oo qayb ka ah musharaxiin ku tartami lahaa kursiga sumadiisu tahay eber toddoba aqalka sare hirshabeelle ku matala ayaa gebi ahaan doorashada iyo magaalada jowhar isaga tegay kadib markii ay sheegeen in doorashada la musuq maasuqayo senator cismaan axmed macow oo afartii sano ee lasoo dhaafay xildhibaanada aqalka sare ka mid ahaa ayaa waxa uu shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho isagoo cadaalad darro iyo faragelin ku eedeeyay madaxda sare ee hirshabeelle kursiga qabiil baa iskaleh soomaalida maanta waa باور الشركه كرسيgaasna waxaa ku madlan yahay siraashi isaaq ayaa gudoomiye ku-xigeenkooda ah sir dhiba ayaa loo geystay sidaa daraaddeed annaga saddex musharaxaan ahayn ani iyo walaalkii cabdinuur iyo nin yidhaha xasan iidow la yidhaahdo saddexaan ahayn halka marka waxaa ka dhacday riix iyo barashar iyo mashaakilaad iyo cadaalad darro haddaan madaxweynihii ugu nasteexeynay oon kala hadalnin arrintaas madaxweynihii uu ka dhaga adeegay dhegjaad uma siinin ayadoo gurigiisa lagu dhex dilay madaxweynihii guriga madaxweyne lagu dhex dilay guddoomiyihii dhib looga geystay liajli kuri kursigaas aan maanta kalsooni aan ugu tartanna aan waaynay annagoo shalay meesha u aadnay inaan tartanna kalsooni u aadnay inaan kursigaas calaf aan ka soo qaadnay laakiin duruufo jira awadood iyo mashdhib jira awadood ayay noo suurtageli waysay inaan kursigaas maanta annaga u tartanno cabdinuur ibraahim oo ka mid ah musharaxiinta ka tega magaalada jowhar ayaa waxa uu sheegay sababta ay jowhar uga soo tageen inay tahay handadaad uga timid xubin ka mid ah guddoonka baarlamaanka hirshabelle waxaana uu sheegay inaysan dib ugu laaban karin magaalada jowhar ilaa ay ka helaan damaanad qaad amni markaan aragnay qodobka labayabaatanaad dastuurka dalka ee qeexayo xaqa muwaadinka ee ka qaybgalka siyaasadda markaan la kulanay cagajugulayn iyo handadaad nooga timid gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka hirshabelle mahad xasan cusmaan iyo rag uu soo diray oo ololayn toos ah u samaynayo musharax xasan iidow maxamed asigoo adeegsanaya magaca madaxweynaha hirshabelle markaan ogaanay in gudoomiye ku-xigeenka labaad mahad xasan cusmaan oo si toos ah hanjabaad micnaheedu yahay dil iyo qalqal gelin amni uu nagula kacay isaga oo sheeganaya inuu garab ka hayso madaxweynaha hirshabelle waxaan ku dhaaqnay tallaabooyinkan soo socda waxaanan soo jeedinaynaa baaq number one maadaama nafteennii loo soo dhigtay oo hanjabaad toos ah noo timid waxaan ku khasbanaanay inaan maanta diyaarad qaas ah ka soo qaadana degmada jowhar si muxuu ahay amnigeenna iyo lafaheenna u nabadgalaan number labo waxaan codsanaynaa in baaritaan lagu sameeyo cabashada aan soo gudbinay kadibna cadaalad aan helno taas oo noqon karta oo keliya tartan furan oo kursigan la geliyo si la mid ah qoraasta kale ee doorashooyinka la qabtay in doorashada kursigan aan la qaban inta aan ka helayno cid kale oo noo damaanad qaadi karta ammaankeenna iyo si cadaalad ah loo qabanayo doorashada kursigaas idaacadda v o a waxay la xiriirtay guddoonka baarlamaanka hirshabelle si ay uga jawaabaan eedeynta loo jeediyey laakiin nooma suuragelin inaan telefoon ku helno sidoo kale waxaa weli khilaaf uu ka taagan yahay kursi afaraad oo ka mid ah kuraasta dib loo dhigay muranka ka jira kursiga ay hore ugu fadhiday senator naciimo ayaa waxa uu ku qotomaa in laga dhigo kooto dumar iyo in rag ay ku tartamaan guddiga doorashada hirshabelle oo qoraal soo saaray ayaa waxba kama jiraan waxa uu ku tilmaamay eedeynta ay jeediyeen qaar ka mid ah musharaxiintii ku tartami lahaa kursi ka mid ah kuraasta taala magaalada jowhar guddiga doorashada hirshabelle ayaa waxa uu ugu baaqay musharaxiinta kale ah cismaan axmed macow iyo cabdinuur ibraahim nuur inay dib ugu soo laabtaan magaalada jowhar ayna doorashadoodu dhici doonto maalinta axadda ee berito xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
maamulada galmudug iyo puntland ayaa wada dadaalla lagu dhammaynayo colaad muddo ka taagneyd deegaano hoostaga gelinsoor iyo dhabbad taasi oo u dhexaysay beela deegaankaasi kasoo kala jeeda guddoomiyaha deegaanka dhabbad ee galmudug aadan cabdinuur galaal ayaa dadaaladaasi nabadeed wuxuu uga warramay wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isaaq waraann anagu waxaa nahay gudoomiyaha kusada dhabadeed galmudug shan waxaas ugu tagnay gudoomiyaha gobolka meesha la yidhaahdo mudug oo puntland arrimahan oo hadda ka hore ay ka hadleen oodaan mataqaanaa galmudug oo aagaas mataqaanaa koonfureed aadkii arrintaas ayaga waxay yidhaahdeen dhibaatada halkaa ka socoto in mataqaanaa idinka aad wax ka qabataan baa isaga la yidhi madaxweynihii puntland baa la yidhi wuxuu soo diray kii oo goratoorihii uu soo diray waxaan isugu tagnay meesha la yidhaha saaxo wadahadalka bacdi waxaan ku heshiinay nabad dadkaas in la galmudug iyo puntland iska kaashadaan nabadda halka laga galo dadkaas wax badan xaseenaya oo dirirayay nabadooda laga shaqeeyo intaan baan isku soo afgaran wax qodobo ah oo aad soo meeldhigateen ma jiraan oo laga amba qaadayo qodobaha laga handaqaadayo waa jiraan waxaa laga handaqaadayaa mar kasta marka ugu horeysa xabadjoogtin baa ugu horeysa marka xigtana waxaa fadhi baa xiga nabadaynti in lawada hadlo waxyaalaha mataqaanaa la kala tabanayo in lawada hadlo markaas waxa weeye dad dhex galo oo ayagu ka wada hadlaan markaas kabacdi haddayna hayidmo wixii markaas la gaaro oo dowladdu ay oo ayagu ay wada gaaraan oo markaas hadee wixii ay noqdaan wax la ilaaliyo oo haddii go-aan la gaara ciddii fulilahay baa la rabaa marka waxaa weeye dee arrintii iska bedeshay waxaa isku soo bedeshay in dowladihii meesha ka dhisnaa ama galmudug ha ahaato ama puntland ha ahaatee in arrimahan iyo dhibaatadaa jirta in wax laga qabto sidaa unbaa lagu heshiy tillaabooyinka ugu horeeya ee hadda la qaadaya maxay noqonayaan
tillaabada ugu horeysa la qaadaya xabad jooji weeye maxaa idiin xiga marka xabadda la joojiyo gogasha nabadeed xaggee lagu ambaqaadayaa
wallaahi hadda annaga arrintaas waxaa wata gudoomiyaha gobolka yaa wakiil looga soo dhigay isagaa marka meeshii la fadhiisan lahaa meesha laga bilaabayo sidii la yeeli lahaa ayagaa gacanta loo geshay qoladaasuna waa usoo geliyeen waxay ogolaadeen in nabad arkaa ay ka galaan annaguna waa waa usoo gudbinay in mataqaana halkaa nabadeeda ay galaan ayagaa markaa meesha ay ka dhigahayaan gogosha meeshay ka dhigayaan wadahadalka meeshay ka bilaabayaan wax annagu aan xukuno maahan waxa xukuma qoladan dhexdhexaadinto dowladda xukuma dhowr jeer oo la isku dayay in wadahadallo nabadeed loo fadhiisto ma suurtagelin rajada hadda aad qabtaan in wadahadalkan uu noqdo mid miro dhala intee la egyahay
rajada hadda aan qabno hadalkaanuu miro dhalo mid aad iyo aad iyo aad u fiican weeye sababta waxaa weeye awal hadda wixii ahaa aan isku nimaadnayo saasaa yeella iyo laba qolay ahaayeenoo shacbaho haddii ayaguna mataqaanaa xoog maanta ay wixii ku ilaaliyaan haysan haysan mar haddii marka ay ku midoobeen galmudug iyo puntland haddii ay ku midoobeen in arrintaas ay wax ka qabtaan rajo weyn oo weyn oo weyn oo weyn oo fiican baan ka qabnaa
maxaad ugu baaqi lahayd dadka dhinacyada wada degan ee colaaddu ay ka dhexaysa
waxaan ugu baaqaynaa waana leenahay waana u sheegnay toban jeer aan u sheegnay haddeeraan qaarkood way hadlaynay waxaan leenahay ha loo soo istaago labadaas beelood oo dagaalkii alku ka dhex waxa badan dirinhayay ugu wanaagsaneed bay maanta maraysaa galmudug iyo puntland hadday iska kaashadeen oo nabadaas ay rabaan inay wax ka qabtaan waxaa la rabaa inteena kale inaan u diyaargarowno oo u diyaargarowno oo nabadaas soo dhoweyno kaasina wuxuu ahaa aadan cabdinuur galaal guddoomiyaha deegaanka dhabbad ee galmudug una warramayay wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isaaq markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya cabdiqaadir maxamed mursal samakaab
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteennii dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa war-saxaafadeed uu toddobaadkan soo saaray ku sheegay inuu hakiyey awoodaha wasiirka koowaad iyo dhammaan warqadaha ka soo baxa gaar ahaan xilka qaadis ama xil magacaabis inta laga dhammaystirayo doorashooyinka dalka war-saxaafadeedka ayuu farmaajo ku sheegay inuu tallaabadan qaaday markii uu arkay tallaabooyinka khilaafsan dastuurka kumeelgaarka uu qaaday ra-iisul wasaaraha kana weecday waajibaadkii loo igmaday xukuumadda ee ahaa ka shaqaynta doorashooyinka iyo amniga doorashada wuxuu sidoo kale sheegay in ra-iisul wasaaraha uu qaadanayo tallaabooyin aan laga fiirsan oo dalka u jihayn kara qalalaase siyaasadeed iyo mid amni uuna samaynayo iskuday ku-xadgudub xuquuqda iyo mushaaraadka ciidamada qalabka sida iyo awoodsi qaldan u isticmaalid hay-adaha qaarkood sida lagu sheegay war-saxaafadeedka dhinaca kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa islamarkiiba soo saaray war-saxaafadeed uu kaga jawaabayay qoraalkii madaxweyne farmaajo uu ku sheegay inuu hakiyey awoodihii ra-iisul wasaaraha afhayeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim maclimu ayaa saxaafadda u akhriyey qoraalkii ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha warqadda ka soo baxday madaxweynaha ee ciwaankeedu ahaa hakinta awoodaha wasiirka koowaad iyo dardargelinta doorashada dalka waa mid si cad u hareermarsan dastuurka kumeelgaarka ah ee qaranka wuxuuna si cad ugu been abuurtay qodobka siddeetan iyo toddobaad iyo sagaashanaad ee dastuurka oo aan meelna looga xusin in madaxweynuhu uu faragelin karo awoodaha dastuuriga ah ee ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa madaxweynuhu wuxuu si ku talagal ah uu ugu tuntay qodobka sagaal iyo sagaashanaad ee dastuurka kuwaas oo dhammaantood qeexaya in xukuumaddu ay awood buuxda u leedahay dejinta siyaasadda guud ee xukuumadda dhaqangelinta shuruucda iyo sugidda nabadgelyada dalka waxaa sidoo kale madaxweynuhu uu jabiyey qodobka boqolaad ee uu ra-iisul wasaaraha awood u siinaya magacaabista iyo xilka qaadista golaha wasiirada madaxweynuhu waxa uu jabiyey qodobka boqol iyo saddexaad ee dastuurka kumeelgaarka ah oo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisu xaq u siinaya in ay hayaan awoodda fulinta ee dalka inta u dhexaysa taariikhda doorashada guud iyo marka la dhaariyo ra-iisul wasaare cusub iyaga oo waajibaadkooda u fulinaya si cad golaha xukuumadda ra-iisul wasaaraha isagoo xiganaya qodobka afraad faqraddiisa koowaad ee dastuurka oo qeexaya xukuumaddu inay u hoggaansamayso oo keliya go'aanada waafaqsan dastuurku wuxuu caddaynayaa in aanay waxba ka jirin warqadda sharci darrada ah ee ka soo baxday madaxweynaha loona aanan loo hoggaansamayn haba yaraatee qaybta dambe ee barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa waxaa xiisaddaa sii kululaanaysa ee u dhexaysa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya ay uga dhigan tahay dadaalada la doonayo in looga gudbo marxaladda kala guurka ee soomaaliya dhinaca kale xafiiska madaxweynaha soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegay in dowladda jabuuti ay xirtay taliyii hore ee hay-adda sirdoonka soomaaliya fahad yaasiin oo dhowaan loo magacaabay inuu noqdo la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo afhayeenka madaxtooyada soomaaliya cabdirashiid maxamed xaashe ayaa arrinkaasi ku tilmaamay mid aan sharci ahayn oo aan sii xoojinaynin xiriirka labada dowladood waxaana uu sheegay in dowladda soomaaliya ay ka xun tahay falka ku-xadgudubka ah ee xuquuqda musaafiriinta iyo shuruucda caalamiga ah sida uu hadalka u dhigay war-saxaafadeedka ka soo baxay afhayeenka madaxtooyada ayaa lagu sheegay in dowladda jabuuti ay fahad yaasiin ku xanibtay garoonka diyaaradaha ee jabuuti sarkaal ka tirsan dowladda jabuuti oo magaciisa ka gaabsada ayaa sheegay in fahad iyo wafdigii la socday markii ay ogaadeen inaysan muqdisho tegi karin ay dib ugu celiyeen halkii uu safarkooda kasoo bilowday oo ahayd magaalada istanbuul ee dalka turkiga wasiirka maaliyadda ee jabuuti ilyaas dawaale ayaa qoraal uu bartiisa twitter-ka soo dhigay waxa uu si walaalnimo leh uga codsaday afhayeenka madaxtooyada soomaaliya inuu ka joogsado hadallo uu ku tilmaamay inaysan habboonayn islamarkaana jabuuti jawaab rasmi ah ay ka bixin doonto arrinkaasi aan kusoo laabano dhegaystayaal barnaamijkeenna dhacdooyinka toddobaadka siaad qaybtii hore ee barnaamijka ku dhegaysateen madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sheegay toddobaadkan inuu shaqada ka joojiyey wasiirka koowaad ee dalka ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo islamarkiiba ka jawaabay qoraalkii uu madaxweynaha shaqada kaga joojiyey ayaa ku tilmaamay mid aan sharciga waafaqsanayn haddaba doctor nuur xasan oo ka faallooda arrimaha bariga afrika oo xubintan ila qaadaa dhigaya ayaan marka hore weydiiyey saameynta uu khilaafka madaxda sare ku yeelan karo dadaalada la doonayo in looga gudbo xilliga kala guurka ee soomaaliya saameyn xoog leh ayay ayay ku yeelanaysaa waxaan ogsoonahay muranka hadda dhex yaalla labada xafiis ee dalka ugu sarreysa waa xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska ra-isul wasaaraha inay yihiin meeshii ay wax ka fulayeen marka arrintan muranka ah oo midba midka kale uu u fasiranayo dastuurka sida asaga uu rabo saameyn xoog ley ku yeelanaysaa xagga nabadgelyada iyo xagga doorashooyinkaba doorashadii hadda loogu talagalay in aqalka hoose lagu lagu dhamaystiro octoobar koweeda ahayd uma muuqato inay arrintaa dhacayso iyo tii november shan iyo labaatankeeda ayada nafteeda ma muuqato inay dhacayso marka xagga nabadgelyada iyo xagga doorashooyinka labadaba xagaldaacin fara badan bay ku keenaysaa baan aaminsanahay madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iskhilaafa ee xiliyada u dambeeya ee mudaxilaadkooda ma aha kuwii ugu horreeyey marka khilaafka labadan muxuu kaga duwan yahay ee kuwii aan hore usoo aragnay waa su-aal wanaagsan cabdiqaadir labadan wuxuu kaga gedisan yahay laba arrimood waa kow ogsoonow bishii february ayuu madaxweynaha ka dhammaaday taamkiisii ama xilligiisii xafiiska waa kii abriil ku darsaday baarlamaanka intuu shiriya ku darsaday laba sano khilaaf waa kii uu dhacay kadibna markaa ra-isul wasaaraha cusub uu arrintan soo galay madaxweynena kadib markaa uu arrintii dib uga noqday oo yidhahday maaragtay labadii sano dib baan uga noqonaya extensionka ahayd ama uu ku darsaday marka ka gedisnaanta uu kaga gedisan yahay arrintan murankan waxaa weeye kow hawsha soomaalidu oo kolba maalinba sanadba sanad kasta maysama afartii sanaba meel ka sarraysii gaaraysa dadka oo usoo miyirsaday garanayana waxa dowladnimada waxa ay tahay iyo sida muranka natureka of argumentiga ama muranka dooda dhex taagan hadda labada xafiis ee ugu sarreysa dalka waxa uu yahay waayo waxa laisku haysto waa xagga nabadgelyada waa xagga doorashooyinka waa xagga xafiiskii iyo constitutional crisis marka weli ma soo marin arrimaha noocan oo kalea oo isku wada tegay weli dalka soomaaliya ma soo marin hadda khilaafka u dhexeeya ee madaxda sare ee dalka markaad rogrogto maxaa is leedahay waa laga baran karaa waxaan is leeyahay in laga baran karayo in dalkeenu uu dal curdana yahay tanaasul badan in la sameeyo ay habboon tahay especially dadkan political classka ama dadka siyaasiyiinta hoggaanka siyaasiyiinta madaxweynaha iyo ra-isul wasaaraha madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo iyo ra-isul wasaare maxamed xuseen roblana waxaa looga fadhiya loo baahan yahay waxaa weye waa inay tanaasul labada dhinac ba ay sameeyaan waxaan ka baran karana waxaa weeye dalkeenu inuu weli dal curdana yahay ayna u baahan tahay in laiswada garab istaago oo laga shaqeeyo sidii dalka looga saari lahaa crisiskan iyo arrintan uu hadda ku jiro xiisadan marka maxay fariin ah oo ay diraysaa xiisaddan waxay diraysaa in dalka soomaaliya uu yahay dal weli daqan aanan lahayn institutionno ama hay-ado kala hagi karaya aysan jirin maxkamad kala saarta labada xafiis oo ugu sarreysa dalku ciidamadiisi iyo hogaankiisii nabadgelyada ay kala qaybsan yihiin marka waxay diraysaa in weli soomaalidu ay kufayso oo kacayso and as a long way to go waddo dheerna ay noo sii harsan tahay kaasi waxa uu ahaa dor nuur xasan oo ka faalooda arrimaha bariga afrika isagoo ku sugan dalka britain ayuu qadka telefoonka iigu warramayey dhegaystayaal barnaamijkeennii dhacdooyinka toddobaadka waa nagaynta ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
cabduqaadir maxamed mursal samakaab aad buu umahadsan yahay oo barnaamijkaasi nala soo xuseenayey markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaana si wada jira u soo jeedinaya cashe ibraahim aadan cashacuud iyo nuur xasan nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkan waxaan idinkuga haynaa dhambaalladii aad inoo soo dirteen iyo heeso cajiib ah oo weliba qaarkood ay cusub yihiin waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka caashaaye dhambaalka ugu horeeya bal inoo soo qabo dhambaalka ugu horreeya toddobaadkan waxaa halkana ka diraya cabdixakiim maxamed macalin ayay sacdiyo nuur ibraahim waa khaalida maxamed macalin iyo cabdi abuukar waa cabdi shakuur maxamed macalin iyo ismaaciil maxamed macalin iyo maxamed waa maxamuud maxamed macalin waa dhammaan ilmo maxamed macalin aabe maxamed macalin aa ku jira adeer xasan yuusuf maxamed iyo adeer maxamed yuusuf maxamed adeer sadaar macalim yuusuf xaaskiisa iyo caruurtiisa adeer xikam macalin yuusuf xaaskiisa iyo caruurtiisa aamina xasan cismaan iyo caruurteeda adeer hilaal macalin yuusuf iyo zakariya macalin yuusuf iyo caruurtiisa iyo sidoo kale caluw macalin yuusuf iyo ayeeyo xaliimo xuseen huud iyo dad kaloo badan aan lasoo koobi karin waxaa iyagoo isku duuban ay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan mudane baa la yidhi maxamuud xuseen maxamed aadan iyo marwo khayra maxamed macalin oo arooskooda iyo meherkooda oo wada socda uu ka dhacay maalintii isniinta taariikhdan ay ahayd lixda bisha sebtembar sanadka laba kun koob iyo labaatan degmada qaahira ee gobolka baay ducada waxaa layidhi waa xaggiina ah waxaanu leenahay arooskaasi allah ka dhigo midkii loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin waa hagaag caasho dhambaalka dhankayga ugu horeeyo waa tahniyad aroos waxaana inaga soo gaartay dadka kale ah reer aadan macalin iyo reer cabdinuur aadan reer cabdulqaadir aadam reer sheekh cabdicuud iyo reer daahir kuusow iyo dhammaan eedooyinka oo kale ah mulki aadan macalin iyo saygeeda maxamuud aadan iyo kiin maxamed jaamac iyo saygeeda cabdiqaadir cabdi obsiye iyo xamdi cadde iyo saygeeda waxaa kaloo ku jira cafiifa daahir kuusow waa maama cafiifa aad baan kuu salaamay maama waxaa kaloo ku jira saygeeda sharaf xuseen kulmiye saaxiibkii sharaf aadna waa ku salaamay dadka diraya anigana ha iga reebine dhammaan asxaabtani waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan axmed maxamed aadan iyo faa'iza cabdi aadan oo arooskooda uu ka dhacay magaalo madaxda soomaaliya ee muqdisho taariikhdu markii ay ahayd saddex iyo tobankii bishan sebtembar labada kun koob iyo labaatanka waxaanu leenahay noqda kuwa isku waara uu ilaahna kala siiyo ubad kheyr qaba aamiin heesta ugu horeysa ee dhegeystayaashaan usoo qabanaynana waa heesta halkudhageedu yahay ruqiyo iyo fanaanka xasan aadan samater
dadka wada roorayee maradkan ducada ducada ducada rabbi uga baryaa majacayga siyaaba makalgacal rumooba ma rugtaad dhegaysid ruqiya ilahayba ruqiya ilahayba متعايزة صيابة مكان قعل غموبة مرت الدقيسين بغيها إلى غايبة بغيها إلى غايبة سقيو حرور قيسيو نجات أكدين توتال سقيو حرور قيسيو نجات أكدين توتال
waxaan filayaa inaad ka hesheen dhinaca dhambaalada mar kale haddaan ku noqonana dhambaalkan waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum v o e gaar ahaan daadiyayaasha barnaamijka waxaa tahaniyadan dhalashada ah diraya baa la yidhi hooye xaliimo awsulub barre iyo dhammaan reer faarax barre iyo dhammaan reer maxamed cabdulaahi iyo dhammaan reer awsulub barre mar kale lagu soo celiyey iyo hooye caasho khaliif maxamed umayma maxamed cabdulaahi iyo cabdifataax maxamed cabdulaahi iyo dhuux axmed xuseen iyo leylo warsame jaamac iyo falastiin khaliif iyo sulaymaan sheekh xasan iyo cabdicasiis maxamuud iyo ibraahim isaaq xasan iyo ogaas saciid bashiir iyo yaasiin ibraahim dhammaan dadkani waxaa iyagoo isku duubanay tahniyad dhalasho oo farxad leh hawada u marinayaan boqorka iyo boqoraddaba yidhaahdeen salmo maxamed cabdulaahi salmo fariido ayaa loo yaqaanaa iyo cabdiweli faarax barre oo wiilgu dhashay magaalada gaarisa wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa la yidhi cabdiraxiin cabdiweli faarax bare ducada waa v o a waxaan leenahay cabdiraxiin soo weyno waa noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa wax wanaagsan u tara aamiin aamiin ayaan ana u raaciyey caasha dhambaalka soo socda waa dhambaal qiimo gaar ah maanta ugu fadhiya aniga adiga iyo asxaabta v o e da sababtuna waa in maanta oo sabti ah magaalo nagu dhegan uu ku aroosayo weriye inaga naga tirsan waxay ila tahay in dhegaystayaasha ay sugi la-yihiin qofka uu yahay waa hagaag hadda ayaad ka bogan doontaan dhammaan shaqaalaha laanta af soomaaliga ee v o a oo uu ugu horeeyo madaxa laanta cabdiraxmaan yabarow cabdicasiis xuseen cismaan caashe ibraahim aadan oo iga soo horjeeda aniga ha iga reebin ibraahim xasan daandurey haaruun macruuf maxamed colaad maxamed bashiir cabdixakiim maxamuud shirwac axmed cali sheekh cabdulqaadir samakaab maxamed cabdi xasan sandheere xuseen bare sahre ciidle sahre cabdi axmed jamaal axmed cismaan bashiir abikar falastiin axmed imaan faarax maxamed cali jemi fareya iyo dhammaan saaxiibada v o a ee caalamka waxay halkan hambalyo iyo bogaadin ay hawada uga marinayaan wariyaheena gobolka minnesota waa kee waa maxamuud sheekh axmed mascade iyo maryam xaashi nuure awdiini oo maanta meherkooda uu ka dhacayo magaalada folis george ee gobolka virginia ee dalkan maraykanka waxaanu leenahay maxamuud iyo dimaashadeena maryam isku waara guudha kheer qabadega owlaad saalixiin ahna allah idinku arsaaqo annaguna aamiin ayaan idiin raacinaynaa dhambaalkaas la midana wuxuu naga soo gaaray qise ducaale dubbad iyo xasan cabdiweli xaashi siyaad siciid saalax isma muuse diini sabriye aadan xasan maxamuud iyo ismaaciil fode iyo bashiir geelle iyo e k xasan baa la yidhi iyo axmed xirsi southside baa lagu naanaysaa iyo maxamed guuleed iyo hibo guuleed iyo hani cabdiqaasim iyo iidle ababero baa la yidhaahdaa iyo ugu dambayntii baa la yidhi doctor maxamuud culusow dhammaan reer nuure awdiine iyo reer sheekh maxamuud awdiine iyo reer xaashi cali jiir iyo reer sheekh axmed garba cadde waxaa dhammaantood iyagoo isku duubanay hambalya u dirayaan saaxiibkeen walaalkeen qaaligaah maxamuud sheekh axmed mascade iyo maryan xaashi nuure awdini oo meherkoodu uu ka dhacayo maanta magaalada folis george ee gobolka virginia ee dalka maraykanka waxaan leenahay maxamuud iyo maryan allaha ka dhigo kuwii aqalgalkooda kala kulma bashbash barwaaqo iyo owlaad baariyo oo loo aayo aamiin nuurow bal heesta labaad ee barnaamijkan haddaad soo qabatid caashaa wax badanaan saarnay heeso ay dhegaystayaasha yaqaaneen qaarkood ahaa heesihii lixdameeyadii qaarkood ahaa heesihii toddobaatamaadkii kuwii siddeetameeyadii iyo weliba kuwa hadda casriga ah laakiin maanta dhegaystayaasha waxaan u haynaa hees cusub oo weliba hee uu qoray oo uu alifay wariyaheenna saaxiibkeen maxamuud mascad oo maxamuud mascad heese samaynta kuma ogeyne ma wax kale ka keena nuurow mise wuu noo qarsoonaa caashaay maxamuud mascadda waa inoo gabisanaa laakiin su-aasha aan isweydiinaya ayaa ah caasha saaxiibkeen ma heese badanaa u qarsanoo oo uu hore u sameeyey mise tan jacaylka ayaa ka keenay waa su-aal aan sugi la'ahay inaan weydiiyo caasha marka aan barnaamijkaan dhammayno
okaad xalwad xalwadaan ku dul weydiinaynaa nuuro ma nagu kaadisid waa talo fiican waa yahay xalwada ayaan ku wareysan doonaa saaxiibkeen heesta magaceed waa magacaba ka garo oo waa maryam maryan waaba caruusadda aan kuga sii dara caashaay heesta waxaa ku luuqeynaya fanaanka da-da yar zakariya kobciye oo ka mid ah fanaaniinta dhallinyarada ah ee hadda codkiisa laga daba dhacay waa tahay waa tahay bal nuurow nuurow dhegaystayaasha baa dharanaya saan qiyaasay bal annagii dhegaystayaasha baan wada dhegaysanay ukaadi adiga maryane aragayga hago iga iga xuma adiga qalbigan u beeray u baxo ulolkii ka deji adiga maryane aragayga hago iga iga xuma adiga qalbigan u beeray u baxo ulolkii ka danshe adiga mugdigii iftiiniga dhigo ii horseeda yaqoon adigan keliga adiga mugdigii iftiiniga dhigo ii horseeda yaqoon adigan keliga ka ishaarta yabloon asaley ku rabaa miyaan ku ilaawi karaa ka adkaysan karaa ka ahaan karaya maya mayo waan ku ilaashanaya ku astaysanaya ku abaalgudaya abaalgudaya ku abaalgudaya abaalgudaya miyaan ku ilaawi karaa ka adkaysan karaa ka ahaan karaya maya mayo waan ku ilaashanaya ku astaysanaya ku abaalgudaya abaalgudaya ku abaalgudaya abaal maryane abaalgudaya adiga maryane ayariila hadlo igu beera awood adiga afari idilkood bahawe kaga aamin qaba adiga maryane ayariila hadlo igu beera awood adigan afari idilkood bahawe kaga aamin qaba waxa uu naga soo gaaray ashraf cabdi baasid iyo badri cabdulaahi ibraahim iyo ciid qaasim warsame iyo baxsan barkhad iyo xayaad iyo aamino ifraax waa aamino ifraax cabdi iyo maxamed deeq iyo xasan maxamed cali xasan fanax buu ku magac dheer yahay iyo cabdulaahi axmed aadan iyo dhuux axmed iyo siciid maxamed iyo faysal maxamed iyo cadnaan maxamed iyo sharwa cabdi iyo liibaan maxamed dhammaantood iyo asxaab kaloo fara badan oon lasoo koobi karin waxa iyagoo isku duubanay dhammaantood hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan cawaale cabdi iyo marwadiisa hooda faarax axmed oo saddexdii bisha sagaalaad ee sanadka laba kun koob iyo labaatan ku aqalgalay caasimada gobolka awdal ee boorama ducada waa xaggiina baa la yidhi waxaan leenahay allaha ka dhiga arooskaasi midkii loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin aroosyada ayaa maantan ugu badanaa caasha hambalyo kale oo aroos ayaa waxay naga soo gaartay dadka kale ah xildhibaan cumar maxamed soomane bashir cali daahir xildhibaan ibraahim cabdikariim guduudow iyo xildhibaan maxamed cabdalla cali deeqow carab waa wada xildhibaano xildhibaan cabdulaahi daahir calisow iyo xildhibaan maxamed ibraahim xiirane bashiir cali daahir iyo dhammaan asxaabta kale waxay tahay niyad aroos ay u dirayaan xildhibaan yuusuf maxamed siyaad iyo xaaskiisa nawaal maxamed yuusuf oo dhowaan meherkood uu ka dhacay magaalada jowhar waxaanu leenahay isku waara ubad khayr qabane allah idinkala siiyo aamiin heesta saddexaad ee barnaamijka ee aan soo qabanayana waa heesta alkudhageedu yahay yabaal waxaa ku luuqaynaya sahre abuukar cabdi sahre dawo iyo axmed inshaar olol
aa
heesta yabaal iyo codadka axmed inshaar olol iyo sahre abuukar cabdi sahradow intaas haddaanu kaga gudubno dhabaal gaaban waxauu naga soo gaaray hooyo xadiyo cilmi guuleed iyo eedo salaado nuur guutaale eedo faadumo nuur guutaale adeer cismaan nuur guutaale maxamed yuusuf nuur cabdulqaadir iyo yuusuf nuur iyo marwo xaaji siciid iyo aamina xaaji cabdulaahi iyo caasho shiine maxamuud iyo ku dambayntii baa la yidhi roodo yuusuf nuur dhammaantood waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan roodo yuusuf nuur iyo mustafe xasan maxamed oo ku aqalgalay magaalada london ee dalka britain shantii bisha sagaalaad ee sanadka laba kun koob iyo labaatan ducada waa caashe cuudi daandure baa la yidhi waa tahay anaa ducaynaya waxaan leenahay rooskaasi allaha ka dhigo midkii loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin dhambaal kale oo si qurux badan loo soo qoray caasho wuxuu naga soo gaaray waa bahda radio jowhar waan idin salaama saaxiibayaal waxaa ka mid ah maxamed abuukar casayr cabdiqaadir maxamed yuusuf balaag cabdiqani sheekh maxamed iyo bashiir cali daahir caanaboore maka maxamed imaan makabeel waxaa kaloo ku jira maxamed ibraahim jimcaale iyo cumar abuukar koorgaab cali maxamed warsame maxamed axmed nuur cabdiraxmaan aadan shamcuun iyo nuur maxamed macalin maxamed cabdiqaadir iyo ilyaas cabdi sakiin dhammaan dadkani waxay tahaniyad dhalashay u dirayaan cabdulqaadir maxamed iimaan abaabu iyo sacdiye muuse nuur oo wiil ugu dhashay magaalada jowhar ee caasimada hirshabelle wiilkaasina waxaa loo bixiyey bashiir bashiir waxaan leenahay ilaaha ka dhigakii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin heesta ugu dambeysa aan dhegeystayaasha uga tegi doona caasha waa heesta ay ku wada luuqeynayaan fanaaniinta muuse ismaaciil qalinle iyo fanaanada faadima cabdulaahi kaahim maandeeq heestaas ayaan kusoo xiraynaa barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
cashucuud iyo nuur bukhaari oo nala socodsiinayey barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ay kuwaasi ahaayeen barnaamijkaasi ayaana u dambeeyey idaacaddeenii galabnimo intaan caawa fiidkii dib mar kale u kulmi doonno waa anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
dhawaqan ana fihmaa